kaamka ah buulsheebwelibwa kaamkayaala elintibeledkum baydhowo dhiniga bara maybaanaka jaree idolay eedan tira badan hana soong haysen biyo baad i weliba musqulyo kabinaan bahayang mayba iniska jaraana bogtaal afarsina ku hor ha ku kiinantii gobolka bokool iyo dhanyartii enriikaduwayti nololxumadii beledka ka haysatii iyo oo badnaanka lahayna beledka dhetiisa oo daruuf anjeyti iniyo degaan kaamka waana ku dhisadaan daashbalow siyo markaas unku bahaan dhibkii kurahay ijaarka warihaayeena dad hoogshow ka noole oo nololiyo ka tiirsanayntii dabashada iyo weliba talowka kobo taasoo yo sheegeen iniyo ku obsadeen duurkiyo umbahaayeen ooyo ha ku dabadaayeen duurjoogta iyo megelkii oo tabar unwaayi kobo talowkii oo nololiyo hoosan dhigdi bilaanta berjoya mayba sheegeena iniyo dhibaato kulug irdaala duurka ka heli berjona kolhorabudha kufsadi sidiyo edyoninka sheegeen waanuhaanoo ku mid ah bilaanta kaamkaas ka nool oo edsyo ka sheegaw wali dhib eyo gaba wasankugna yo jeelada faden in laku saacida
yaabuu una baahan una shafara qobna awlaadana baahanta biima qobna musqulma qobna hunguruma qobna matiiri falooyna madaqorniin bahaana sad waqtinaa masaarna hal waqti awlaadani una aamoyna una saasalana madumasha wadbunu haysana male hada gargaar hoobasa nin haytan wal nin sheena saan hunguru nin sheena hunguri dhibaatadii saynay buulsheeb haa wuxa raashin ninsheena baahin dhimadoyna awlaadan hansanin ko ooyoytu raashinga ninsheena musqulma qobna biyo gumunda qobna isinga digeeg hanganin bilawtan maabna sadisaalin dareeraha ka orordoyn korniin bahaasan isbiya ororas korniyooga gagadadoyn shanta kun hooba kalni yooga awlaada walkasiyoyn saasa jirta hoob ilaahay karaala nagada musqulo maqabna sinyeerka maqabna gogolo maqabna weelka maqabna biilahaan rafaad idandara eeli ana mee walka sheedhan male walna madhacaan boro maqaadaan ilaahay ka tiigsin nanki ummada islaamka ee walna siyaawoonuna magansagna walaalayaal mayan baagna inti gurugna nin dhiso baadana nin siyo sinyeerka nin siyo musqulona nin suubi ya ilaahay dawliga inka rajeeyana unan qeeran rajeeyana tii kala ma dhawaatid intaan ma dhaafas waryi gurudoyna kabliga gurudoyna tuugsi bohoyn saad inta dhantaan iska bahanin le unan wa unahaysan male huduraaka aka barakani ulamaada ka absan hadina meel nagadaan male ilaahay ku soqinta ilaahay ka tuugahayna hataasa seenka rajeeyaan salaamu calaykum walaalayaalow baahan dhibaataysana jiifumina hayta guruhumina hayta musqulhumina hayta dhibaatii rafaada ka jirna megalkaan walunhaay male sagaari geedahan sagaaradii tamila masaa marko haata hal hawaay halayiinta sagaari laale marko kobila tala walayo natiijila ka haysadaan male magaaras ku jeedaani magaarada jeedaani mel un la bahaana male nan un noodaaw male marko hata wab isku dudubdaanab marko gornyiin bahaan nahanoo dugsan bilaantan dhoor joor laha kaka kufsadaw erdaal anuku koow ahaa dhoor joor lahaytibdhaway beerown dhatiyo lahaytibdhaway ilaahay dow lahaytusi walaalayaalow maysin ku ogsaana nin guryaala nin suu bidano muskulooyin nin suu bidano bii waraabka nin suu bidano raashin wala ilaahay dowlaha siin dhiib nisiidanga siin ku ogsadaan walaalayaalkaysi degdegdhawani hoobtaan nugu koow baa nugu way ku kufsidi bilaawan haata way gobadi qornyoy an wadi afo afow li ii riday ya ilaahay ii tusi magalkiimarkokobatolombe wayna tiijilaha kaloy male marko duurkombe sagaaro magalkiiba wabwa iska horkoy erñoy dhatiyo gaaji rafaad dhatiyo dandaranka jirna mungumina hayta walaalayaal hamiinka abso abso rooba kooy adaka baadi hilo bacdan haato gaablewn haysan male jiifkan haysan musbul meelun oo wardaan islaanka sinin fiiri ah baraka ahna inta dhowna maxa ku tabna bakoolaha ku tabna walaalayaalow si degdeg dhow ahnay hooba
tanba iyada fiirin diba tanba iyada ninka kujia fiirin tanba iyada inta kujiris dumar inta
injirkooda
meel uu shaqo waan ilaahay meel uu nigi maana soo intii boodaa lakini bawaayay soomaaliyadana bawaayad wan haysan mila owlaadani isku faraqaad owlaadika jarta kaamkung mahaysadan dugsiyo walka baradayang waalidsoona ma awoodo iniyo jeyang dugsi mayweli beese iyo siyayang maalanka dugsiga babanhayna dhuunkii idharkii owlaadaba tabar iyo taag anwaysiyin kan walibwaa maalanka hata qur-aanka andhikaw ku taabta kaamka buulusheebo walinin sheegay ini dugsiga owlaadu musaata walanka dhikaw useeyiko ijaare obililu ku qaadaw afar boqol kun kitaabta hatan roogda waalidyo yoon awoodna iniyo dhiibaanga beesa ciyaalka warlaka bara sidaas dartiye mayba erey anoo tabartaas walka dhikaw mayba edka indirifaday ganacsatada maamulka intiiba walba dhiibadaasa ini landhisa dugso si alla dartiis usu walanka bara kitaabta walbarashada fadaase ee weelidsyo tabaroysan maal cabdulaahi suleymaan dheere dadka hadiisan ku dhaabateen ahyaal walin sheeguhay koligoro biyoba baahan wala ku gaadaw male anin naftay saas ajilishe ilaahay dawle bama inda kum yanfadu wama inda laahi baagin yar ajilishe ya walanka sheeguhay ma wala ta geegana tu ku gaadahay male yoba baahan anin la baahana dugsigu naftisa ta kiro markas ya lihin kooye walaagay sidi leemilan ku sheenan male hoona ka taboona koligoro walbarashadii dhanba gaabadaasa kole insha allah ilaahay jehishay jehiga kiidan ini la ku hela maal hardayta maal aawteediyo maharda ahyaasho niisa noolan iyo fadaana ilaa jeejeeli ku hele karadoy baan ka jare beli afar boola loo gaade markuu intay fadaasi hooba lacala la hela dad muxsiniin oo dugsikeen dhisaayan hooba la hel buul sheebtu id walaal kun hooya yeri anta maarda kiinka dhisaan hooba la hel ya liyeri ibidkay kitaab hormal in sheegna wal ana geega adduunyo korshe ana oo ana ku helay oo hadiye kale ma aragna hooba la hela moo loogduntange yo dugsiga dhisaasa bili bees hooban awoodna adin lanko kulley reerle adeeta nololaa intay saaran nololey wayba saarantaa ilaahay jehishay wayba walka gaadadahay marmar ee leen isku bahee marmar maarti alxamdulilahi tuugsashiin isku bahee nafta tarkay markuu ganacsatada baydhow roogdo bulshada koonfur galbeed dhammaantiyo dawladdii iyo kulli iyo hay-adoogii may baaqi aad andirifata may baaga andararfaday haddii ilaahay jehisheela ku helay jihi kiisha wayba andarafan inisi dugsi degdeg ee liin dhis oo kira an haayna tabartun ilaahay dadkabiyey la oobi oo maardi alxamdulilaahi hunguriga naftis dugsiga oo kirada ee la oobi hungurhumada la oobi hubka deengataal aankun sadde milyan iyo todobola loo fadee milanata ku shanonmale si degdege gaar ahaan walaalo hadaninkooy intii kala gidaal ku jarta wayba koosaananti maasila oo dhiibo dugsi liin dhis ya koodsadaan ganacsata baydhabo iyo bulshada iyo wasaarado wayba koodsadaan in dhibaatadun hadana haysato oo dugsiyadun korshe dugsi liin dhisa aradka la oobi maarda alxamdulilahi loogdal kitaabada liin sheena dugsigii aanan maarda hirta looglaange haraf muqobadaawaha sacniina iyaalkii walanbara oo maardeeda nahasashaan an hela iyaalkii saad aniiba hoo baahanaa yoona baahanyin isku fasahaylema warkaleen hata soo biayba maleh gudoomiga kaamka usiina ku hadlayay xaalka kaamka iyo fariimay baan diray hay-ado gargaarka arado dowlad goboleedka koonfur galbeed aan qaabilsan dadka bogtaale ee ini landhisa musqulo biyo ibaadna lansheena dadka ka jaraan kaamka buulasheeb oo usa sheegi ini madna wallansheegna oo la baalgaadaawo sabab usa ka sheegi ini la takooraw waana laku badanyi waanaha ku jeedaan ah dadka la takooraw ee longorodaw minoritiga haya saddexaad manaa isgoowo qariib guhaad darbana hay dhibaatan tun la ahaado korta dhibkan tun ma dhaafaw kullay haydo samafalka ima alla dawladda soomaaliya koonfur galbeed may ku codsaday anti gargaar bilaadan manaa lahay in gargaaro ilaahay gargaar ku faday lahay in gargaara kaamkan buulasheebtuu gadoomiyaasha isgoowo qariib la yaaraw yaana ahaa manaha in gargaartan la fade taasasin ku codsade bacdaje salaam boqolta mi afarta aayadka ilaahay kahiran yasinka salaame maale boqol boqol labaation ee siyeedgoys yad degan antaasu manaa ilaahay dawlaale walku tuugaana ilaahay dawlaale walku sugaana kolley wala iyo kobli iyo guraan wala iyo maarna waryo ambaha wali tuugsa magaaladanka baxan wali manaa dhardhagaalan baxan saa haaladiyo ate hanga ka noolan masquliyoona tangle ku dhahoyto masqul kale ilaahay abuurday miir kale an yaala majara bii ma haysadan baad ma haysa waliyo haysan male haydo samafalka meel an anseena ma argo osa anan jeysana ma argo manaa walan ku qobada hadda manaa kolley masqula keensanana yaari ma waysana maadaana mayfaday haydo samafalka dowladda koonfur galbeed macnaha anti walaynga wadaan ilaahay dartiis walaynka wadaan ilaahay dartiis umantaantas kale nool dhibaatan rafaatan haysada anti walayka laga wadaano maanaha kulley inti ana karoori maanaha war iikala kasaano war iikala laga wadaan ilaahay hegji maanaha war iikala laga wadaan wasaarada oo sidii wasaaradda gargaarka wasaaradda gargaarka gudajinta wal ana maadaana ilaahay awurday hadda maana ana haanga marna wasaaradda dibadejista maadaana antanga kiinshaanti ana hadda araw majar maana waana seedi may faday maana anti wal in gobadaan ilaahay dartiis wal in gobo musqulaan gobno gurugaan gobno iskoolkaan gobno marna ilaahay kiin rooya wal kastaba maadaana aan baahno waysana marna may faday inti walaas dhanbal wal in kula gobada wal in gobada maana ilaahay dartiis wal in gobada ha meel ana hadda ilaahay abuurday ana marna meel ana luteen gelina ma arga walana langan in gobada wal in kasoona kaso waay hiido samafalka koonfur galbeed dowladda soomaaliya maanaha meelrs wasaaradda arrimaha gudaha anti wal ingobato fade maanaha ilaahay dartiis wal inka gobata ilaahay dartiis wal inka gobata galantiyornta insarayta ya maanaha inka tuuge ilaahay dowlaha inka tuuge masaakiinha ana maanaha maati ana wal unhaysana male marna maynurida ana wal unhaysana male eeli ana dadkan ara jiiftada dhulka jiifo ana duurkoo bambana maanaa bilaandidan waxa ku kufsadaay dhibaato intuma dhaafas sagaareen baana ubunaron sagaaradii maadaana duurkii banahani buryahay unnaftatidana ba wareen sagaarma geedasana dhaafanan li wala unnaftatidana ba nahana argumido maanaa masnahana dugud masnahana gumayso maanaa aragni nafba maanaa duurkiin galwaysana bilaandidana markilka ba unoo migalkii ba marna naf duurkiin galwaysana hiido samafalka gergaarka may ku tuugana ku odsadana antisi degdeg dhow ahaan un maanaa kulle haninka gurmudaano maanaa wal haninka gobadaano kaamkan buulisheebtuu dhibaatadii inta ka dhiisan ilaahay dowlaale gorday maanaha ilaahay gargaar leh intii wal haninka gargaaran alfadaan antaasa ku codsadee dhibaatada anka daron ee ku jarta kaamkun buulasheebo yahayti intii una roogni tan una qiimaynta ku soobini waanaha aragni biyaraan baad musqul dugsuguraan oo kitaabta walbarashada ambaahan iyo ka eyin darsalaan walina intii oo badan hadalsho kudha dhammiinay inil eyinga dadliyasaw oo tabardarrada iyo weliba galgalyaraanta lakakaadaw iyo oo inta badan landiidaw iniyo id soo deersiyaanga xafiisyada maamulka iyo hay-ado taasoo sheentay ini reero ka jaraan kaamkun yo ku qadaanga kaalmada iyo gargaarka labiyaw ee gee iyo hamiinba kaamamka lanteelaw yoona ku eyin guulata